Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin julaay waa lix iyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyamyada geeska afrika iyo barta v o a somaali com ee internet-ka idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulla jaamac
እርጋታችንና እግራታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ልማትና እድገታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድም።
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha eritereya asayes afawargi oo hadal ka jeedinayay munaasabaddii furitaanka safaaraddooda cadisababa warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dowladda maraykanka oo loogu baaqay inay sharciga kumeel gaarka ay u kordhiso kumanaan qaxooti soomaaliya oo ku sugan waddankan waxaa jira soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka maraykanka een oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka maraykanka laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dhab ah laakiin inta looyar ahaan anigoo aan ee, guud ahaan dareemi karo odhan karo ilaa dhowr kun oo qof oo soomaaliya gaadhi karaan
ururada siyaasadda soomaaliya oo soo saaray qodobo ay uga hadleen xaaladda dalka iyo shirka bruxelles xibinta dooda gaaban qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha ruushka ayaa ku kulmay magaalada helsinki ee xarunta dalka finland madaxweynaha maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xidhiirka maraykanka ee ruushka uu xumaa sannadihii lasoo dhaafay laakiin wuxuu intaasi raaciyey inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo aada u sarreeya shir jaraa'id oo ay si wada jira goordhow u qabteen magaalada helsinki ayaa labada hogaamiye waxa ay si wada jira u beeniyeen in ruushku uu farageliyey doorashooyinkii madaxtinimada maraykanka ee sanadkii laba kun lix iyo toban
qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya xuseen cusmaan xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda niisa labada sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ahaa sarreeye guuto cabdalla cabdalla maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee nisa iyo cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo ah taliya ku-xigeenkii labaad warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyey xiriir ay v o edu la samaysay xafiiska sarreeye guuto cabdalla maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegeen in agaasimaha nabad sugiddu uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo xafiiska niisa dowladda soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la samaynay ayaysan weli noo suurtagelin in aan ka helno wax faahfaahin ah su-aalihii aanu ka weydiin lahayn labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore waxaana magacaabistooda sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa iyo haatan ma cadda amarkan in uu ka yimid madaxweynaha iyo inuu ku kooban yahay agaasimaha nabad sugidda ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamiin oo ka dhacay magaalada kaabul ee xarunta waddanka afghanistan kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka qof isqarxiye ayaa waxa uu weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta dalka afghanistan xilli ay shaqaaluhu isku diyaarinayeen inay rawaxaan weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qaramada midoobey ay soo saartay warbixin shaaca kaga qaadaysa in dalka afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca afghanistan uu si aada u kordhay
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer yurub soo jeedsadeen ee ku aadan in shirkadaha yurub ee ka ganacsada dalka iiraan aan lagu fulin sharciga cunaqabateynta ee dalkaasi maraykanka uu ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne donald trump balse saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in ay codsigaasi u eegi doonaan shirkad shirkad saraakiisha ayaa intaas ku daray inaysan in ay u sharaxeenba wadaagtooda reer yurub in ay tixgelinayaan islamarkaasna ay meel marinayaan cunaqabataynta looga baahan yahay inay fuliyaan dowladahaasi yer- reer yurub haddii haddiise ay jiraan xaalado gooni ah inay si gaar ah u fiirin doonaan hadalladan ayaa imaanaya maalmo ka hor shirka labaatanka waddan ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ee ka dhacaya bonos aires ee dalka argentiin waddamada reer yurub ee ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah jarmalka faransiiska iyo ingiriiska sida oo kale dowladaha shidaalka ka gato iiraan oo ay ka mid yihiin shiinaha hindiya kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa iyaguna imaanaya
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaen waa v o a aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno eritrea ayaa dib u furtay maanta safaaraddeedii addis ababa oo ku dhowaad labaatan sano xirnayd kadib markii ay labada dal kala goosteen xidhiirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey munaasabadii lagu furayey safaaradda eritrea ee addis ababa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha eritrea siyaas afawerki iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed tallaabadan ayaa qayb ka ah xidhiirka wanaagsanaanaya ee labada waddan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan in laga tumay astaanta calanka waddankaasi tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxda labadaasi dal ay ku kulmeen magaalada asmara islamarkaana ay go'aansadeen inay dib u soo celiyaan darisnimadii iyo walaalnimadii labada dal ka dhexaysay kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada addis ababa shalay oo axad ahayd hogaamiyaasha labada dal ethoobiya iyo eritrea ayaa iyana ka qayb galay xafladda loogu dabaaldegayay heshiiska ay gaareen labada dal oo mar isku ahaa cadow dhiigoodu isku bannaan yahay xafladdan ayaa lagu maamuusayay dhammaynta colaaddii u dhexaysa labada dal ee ku yaala bariga afrika kuwaasoo ku hardamaya dagaal dhinaca xuduudda ah muddo laba sano ah intii u dhexaysay sannadadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ilaa labadii kun tobaneeyo kun oo qof ayaa ku dhintay colaaddaasi tiro badan oo qoysas ahna waa ay ku kala go'doomeen colaadda labada dal eritrea iyo ethoobiya ayaa la sheegaa inay saameyn weyn ku lahayd xasiloonnida gobolka guud ahaan gaar ahaanna dalalka jabuuti iyo weliba soomaaliya jabuuti iyo eritrea ayaa laftooda waxaa u dhexeeya muran xuduudda ah oo dad badana ay ku xagliyaan inay saameyn ku lahayd xiriirkii wanaagsanaa ee jabuuti iyo ethoobiya ka dhexeeya sidoo kalena eritrea ayaa marar badan lagu eedeeyey in ay taageerto kooxaha amintidiinta ah ee soomaaliya iyadoo sababta ugu weyna lagu sheegay inay ahayd inay ethoobiya kula loolanto saameynta soomaaliya xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa dadka siyaasadda ka faallowdaahii ay saadaalinayaan inay soo wanaagsanaan doonto mar haddii madaxda labada dal iyo labada shacabba ay isku soo dhowaadeen ra-iisul wasaare abiy axmed oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhoweynayay heshiiska labada dal ayaa waxa uu yidhi እዚሁ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝቦች ከጀብዳዊ ጭካኔ ይልቅ ጀብዳዊ ቅንነት፣ ከጠብ ይልቅ ሰላም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር፣ ከቁርሾ ይልቅ ይቅርታ dadkayga qaaliga ee reer etoobiya iyo eritreya waxaan jeclahay inaan jilbaha dhulka idin dhigto iskuna kiin jilciyo waad mahadsantihiin waayo waxaad doorateen naxariis waxaadna diideen xasidnimo nabad ayaad qaadateen colaadna maya ayaad tidhaahdeen isjeceyl ayaad aqbasheen waxaadna diideen nacayb inaad iscafisaan ayaad ka doorbideen inaad isgumaadaan midba kan kale waa inuu gacanta soo qabtaa halkii aad isriixi lahaydeen
isiyaas afawork ayaa isagoo ay ilma ka soo dhowdahay waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay ee soo dhoweynaya heshiiskaasi nacayb isfaquuq iyo shirqool hadda waa uu dhammaaday isayas afawork oo ah madaxweynaha eritrea muddana aanan ku hadlin afka amxaariga colaaddii u dhexaysay eritrea iyo ethoobiya awgeed ayaa waxa uu ku hadlay luuqadda amxaariga waxa uuna yidhi እርጋታችንና እግራታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ልማትና እድገታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነ waa in aanan u oggolaan qofna inuu carqaladeeyo isjeceylkeenna iyo heshiiskeenna waa in aan qofna u oggolaano inuu weeraro degnaanteenna iyo horumarkeenna abi axmed ayaa tegay eritrea toddobaadkii hore bil kadib markii uu ku dhawaaqay in etoobiya ay aqbashay ugu dambeyn heshiiskii nabadda ee la gaaray labada kun taasoo ay markiiba eritareyana soo dhoweeyeen labada wadan ayaa isku raacay in dib ay u furaan safaaradahoodii burburay iyo in ay bilaabaan dulimaadyadii labada dal iyo weliba dhismaha dekadaha iyadoo heshiiskaasi la raacayo ethoobiya waxay dib u celin doontaa gobolada lagu muransan yahay ee xuduudda ee ay eritrea leedahay labada hogaamiye ee ethoobiya iyo eritrea ayaa rajaynaya in heshiiska nabadda ee ay gaareen uu horseedi doono horumar booqashada hogaamiyaha eritrea ee adisababa ayaa weli socota iyadoo la filayo inay soo gabagabowdo dhowaan iyadoo goor dhowna uu dib u furay safaaraddii dalkaasi uu ku lahaa adisababa eritrea waxay ka mid ahayd etoobiya ilaa ay ka go'day kuna dhawaaqday madax bannaanideeda sanadkii
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
qaar ka mid a ururada siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna ka hadlay shirkadaasi shirkaasi aan idhaahda dhegeystayaa brussels iyo xaaladda waddanka ururada soo saaray waxaa ka mid ahaa wadajir aniga oo ku sugan washington ayaa qadka telefoonka waxa aan ku waraystay kamaal guutaale oo ka mid ah dadka madaxda ka ah ururadaas qaarkood sida wadajir islamarkaana ku sugan magaalada nairobi bismillahi raxmaan raxiim jaamac adiga iyo dhegeystayaashaada waa mahadsan tihiin run ahaantii innaga afar xisbi annagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyey wadajir iyo daljir iyo xisbiga kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaano horusocod ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay brussels ee loo yaqaano somali partnership forum oo soomaalida iyo dadka soomaaliya saacida ay isugu tageen marka runtii waxaan kusoo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka isugu jirta siyaasadda isugu jirta colaadaha kasoo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha dib heshiinka gobolka banaadir arrimaha xuquuq xuquuqda insaanka iyo runtii maxaa la yidhahdaa musuq maasuqa la dirirkiisa waaya iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka kamaal marka waxaad intaba waa ku shee intuba waa ku sheegantaa warbixintiinu aad bay u dheer tahay qodobada aad soo taxdeen ilaa saddex iyo labaatan qodob ayay gaarayaan marka ma sida ay u kala horeeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin run ahaantii de waxaan isku daynay inaan inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini aadanka shacabka say u taabanayaan number one waxaa kuwa securityga run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii al-shabaab ay soo qaadeen waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aada u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay waxaan runtii ka hadalnay ciidamo la yidhaahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darraba ah ama maxaa la yidhahda aan la sharciyeyn iyo ciidamo loo yaqaano ciidamo loo yaqaano ciidanka difaacu shacbiga ama b d f oo dastuurka aan ka tirsanayn runtii arrinta securityga intaasaan ka niri waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo xiri maxaa political spaceka waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ay la kulmeen axzaabta iyo dadka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabad suguudda ay joojisay shirarkii aan ku qaba jirnay magaalada muqdisho freedom of expressionkii wixii loo yaqaano freedom of assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa waa ka taabanay waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxaa la yidhaha judicial reform oo ayadana muhiim ah sida ad ogtiin madaxweynuhu mar dhoweyd bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda dhacsaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in lasoo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu maxaa layihahdaa is is maxaa layihahdaa is soo sharci si sharci ah lagu keeno bosishanaas marka anagu waxaan u aragnaa inay tillaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional sharciga kasoo horjeedo dastuurka kasoo horjeedo run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay somaliland maamulka somaliland waxaa la saaray cunaqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga developmentiga oo waseerka qorsheynta iskaashiga caalamiga warqadda soo soo saaray waxaan anaga kusoo abruuf garaynay brussels labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa la dhihi jiray special arrangementigii loogu talagalay in hay-adaha deeqbixiyaasha ay ku siiyaan eh, deeq eh, si eh, maxaa la yidhahdaa eh, maamulkaas dadka dadka jooga somalilandna si ay runtii ay uga faa'iidaystaan developmentiga iyo waxaa waaya waaya dowladdan way way- way way way ka jartay eedeymaha aad soo jeediseen waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idinku raacaan oo yidhaahdaan eh, mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dowladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan laakiin waxaa la isweydiin karaa warqadan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka eh, inay dacwo u eg tahay marka kaalinta mucaaradku ma inay xukumadda dacweeyaanba mise waa inay xukumadda siday ku wada shaqayn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan xukuumadda xukuumadda anaga waa la shaqaynaa dad fara badan oo xildhibaanaha nagu jira ee xildhibaanaduna dowladday ka tirsan yihiin ah, dowladday la shaqeeyaan sharciyaday u baas gareeyaan ee, run ahaantiina xukuumadda waxyaalo fara badan oo qabataan ku ammaana warqadda seeda akriso waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka ah oo dhacay ee wasaaradda dastuurka soo qaban qaabisay run ahaantii waa soo dhaweynay waana ku ammaanay waana ku dhiirigelinay in eh, wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale oo dastuurka ka shaqeeya eh, guddiyada kale inay kusoo dhamaystiraan labada kun iyo sideed iyo tobanka december sidaas annaga lafteena waxaa mas-uuliyad naga saarantaha waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dowladda qorshaasha inaan ku xisaabino taas waa soo dhaweyna waxay qabteen waa soo dhaweyna waxay kalena waa ka sugeynaa waa qodob qodobka waana ka qeybgelinaa shirarkana waa tegeynaa waana waana waana qayb qaybaan ka nahay waa qodobka kale waxaan soo dhaweynay shirkii baydhabo waxyaala kasoo baxay Eh, waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray Eh, run ahaantii waa soo dhaweynay runtiina waxaan ka dignay eh, dowladda anagoo soo dhaweynay laakiin hay-adaha madax banaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana Eh, adduunkana waxaan ku boorinay in dhaqaalo loo same- la siiyo dowladda si ay usoo dhamaystirto arrimaha eh, electionska iyo waxaas warqaday ku qoran tahay waxaan kaloo aan maxaa la soo dhaweynay arrintii baydhabo iyada lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalka go- ah heshiiskii laga gaaro waa soo dhaweynay marka anagu ma nihin dad oo oo negative kariya laakiin maadaama mucaarada aan nahay dowladda aan kamid ahayn waxaana ka rabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in eh, oo maxaa lahaa baashina aan sii ifino dee shaqadeena sida ah Eh, dow- dow- dowladda qiimaheedana waa ku jirnaaho haddii dowladda baarlamaanka wax la timaado waxa aan leenahay la imo guddiga adeeg garsoorka waa loo ansixinaya haddii la timaado eh, sharciga batroolka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga kalluumaysiga waa loo ansixinaya marka ma ahan runtii waa wada shaqayn ilbaxnimo ku jirto sidaan aaminsanahay aniga ma ahan eh, mucaarad dowladeed ma ahan
kamaal daahir guutaale oo isagoo ku sugan nairobi khadka telefoonka iigu warramay
siddeetan iyo saddex ka tirsan xubnaha aqalka koongareeska mareykanka ayaa ugu baaqay xogayaha amniga gudaha mareykanka christian nielsen iyo xogayaha arrimaha dibadda mareykanka mike pompeo in ay muddada u kordhiyaan dadka soomaalida ee qaxootiga waddankan mareykanka ee sharciga kumeel gaarka ee loo yaqaan t p s ta haysta xubnahan koongareeska ayaa ugu baaqay dowladda inay muddo kordhinta ka dhigaan siddeed iyo toban bilood haddaba waa maxay t p s haaruun macruuf iyo arrimahaasi waxa uu ka wareystay gareeqaan cabdiwaaxid cismaan qalinleh oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga ee waddankan mareykanka
t b s waxa weye runtii een, sharci kumeel gaar ah oo uu soo saaray runtii wuxuu qeyb ka ahaa xeer uu soo saaray congaresska maraykanku sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii Eh, waxaa loogu talagalay dadka ka soo jeeda wadamo gaar ah oo eh, aan wadamadaas lagu celin karin eh, xaalado eh, amni darro ah dartood ama haddii ay eh, ku habsadaan wadamadaas ay kasoo jeedaan eh, musiibooyin eh, natural ah ama eh, musiibooyin ay ka mid yihiin eh, sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca xaalad adag oo emergency ah oo suurto gelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo maraykanka haddii ay jirto baa congressku wuxuu soo saaray sharci ah si kumeel gaar ah in uu le- ay leedahay xukuumadda maraykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama lix bilood ah ama sideed iyo toban bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano eh, magangelyo kumeel gaar ah oo runtii looga jeedo inta xaaladaasi isbedelayso inay waddanka maraykanka ay sii joogi karaan Eh, marka wuxuu siinayaa en, eh, xaaladani dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood kow inay inaan la celinin labo eh, in ay heli karaan warqad ay ku shaqaystaan oo en, u ogolaanaya fasax shaqo oo maraykanka gudihiisa ah iyo saddex in ay heli karaan xataa en, dalkugal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo t b s ka haysta waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood arrintan gaar ahaan khusaysa dadka ay soomaalidu ka mid tahay dadka soomaalida ee ku jooga xaaladdaas way ka dhammaanaysaa dhowaan goormay dhammaanaysaa xaaladooda waa sidii E, soomaaliya tan iyo e, sanado hadda e, intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta ka soo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah waxaa jira soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalkan maraykanka en, oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka maraykanka laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dhab ah laakiin inta looyar ahaan anigoo aan guud ahaan dareemi karo is odhan karo ilaa dhowr kun oo qof oo soomaaliya gaari karaan waa arrin aada looga faa'iidaystay weeye marka dadkaa soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda bisha sagaalaad ee september dhexdeeda ayaa la cusboonaysiiyaa xeerkani wuxuu marka dhigayaa in guddoomiyaha waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee department of homeland security-ga haysta in laba bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin in uu inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka kadibna uu go-aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiya mise looguma kordhiyo marka soomaalida waxay ka dhammaanaysaa bisha september gudaheeda marka bishan hadda aan ku jiro waxaa hadda la qiyaasayaa sideed iyo tobankeeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo go-aanna laga gaaro in la siiyo soomaalida xaaladdaas iyo in kale ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxiilayo dhowrkaa kun eed sheegtay ee haysta sharcigaas
dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan qaarkood waxay haystaan xeerar sharciyo loo yaqaano withholding of removal oo kale oo ah in aan la saaraynin inta xaaladda soomaaliya isbedelayso qaarkood waxay haystaan amaro kama dambays ah oo ku xukumaya in la tarxiilo markaa dadkaa in badan oo ka mid yihi waxay khatar u galayaan in si dhab ah si dhaksa ah dawladdu ay usoo raadsato soo xirxirto kadibna ay tarxiisho dad badan oo ka mid yihi runtii khatar aaday ugu jiraan waxay soo baxayaan sharci la-aan haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan dadkaasi soomaalida ihi khatar weyn bay ugu jiraan ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka maraykan ku joogaa inuu brograamkan brograam uga faa'iido badani jiro ma aaminsani anigu waxayna noqonaysaa runtii dhirbaaxo weyn qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay kala in ay runtii hadhow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo anigaygan kula hadlaya dad aada u tiro badan oo soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladdaas ku jira ayaan looyar u ahay aada iyo aad bay iisoo wacaan si joogto ah dadkaasi welwel fara badan baa haysta waxaan aada u rajaynayaa dowladda maraykanku in ay runtii aada uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi iyadoo la ogyahay soomaaliya inaanay deganayn shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada muqdisho dowladda soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweeyey waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka soomaalidu inay maraykanka soo galaan kuwii fiisooyinka la siin jiray marka arrintani waa arrin runtii uun welwel iyo murugo weyn nagu hayso wey marka sharci yaqaan ahaan maxaa dadkaa kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabo ah maxaa sharciga u bannaan ta koowaad waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqsaa qaadaan shacabka maraykan soomaaliyeed ee maraykanka ah ee halkan degan in dhaqdhaqaaq dhaqsaa la muujiyo lala xidhiiro congresska dadka inoo matala xukuumadda trump iyo iyo iyo wasiir gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka in loo tuso oo laga dhaadhiciyo xaaladda soomaaliya weli ma degana mana aha in dadkan lagu celiyo soomaaliya wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeya waa muhiim dadka t b s ka haysta ee iyagu arrinta weli ku jirana waxaan si dhaksaa ugula talinaya inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kaiskiisa dib loo eego mathalan waxaa jira qofkii t b s haystaay haddii uu qof citizen maraykana ay isku ay ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay mara citizen uu yahay wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green carba helo oo iqaamad joogtaa helo waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ee ka faa'iidaysan kara marka qofku inuu isku haleeyo t b s ka keliya ma aha si dhaqsaa loo yara ha u weydiiyo opshanada ama waxyaabaha u furan ee u yeeli karo kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid cismaan qalin leh oo la hadlayay wariyaha v o a haaruun macruuf
magaalada hargeysana waxa ay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah ee xalay looga daawaday ciyaarihii koobka kubadda cagta ee adduunka wariyaha v o e da barqad maxamuud kaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha waxaana uu ka soo diray warbixintan meelo badan oo ka mid a hargeysa ama guud ahaan magaalooyinka somalilan waxaa xalay aada looga daaweynayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan gaar ahaan meheradaha waaweyn waa meel ka mida meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaarkood daawadayaashiibaa halkan igula sugan marka hore magaca walaal walaal magaca cabdifitaax baa la idhahdaa cabdifitaaxo waa daawanaysa ciyaartii iyaa taageeraysa adigu walaal waxaan taageeraya kuruwaadka runtii bilowgii koobka waxaan taageeraya faransiiska laakiin gadaal baan ka taageeray kuruwaadka kuruwaadku wuu ka ciyaaro wanaagsanaa faransiiska maxaa ku bedela marka ile guushii daqiiqada ka harsanaa markaa miyaa mise meel dhexaad isku bedeshay anu waxay wareegii lix iyo tobnaad lix iyo tobankan isku- yaan kaga wareegay oo faransiiskan kuruwaad ka wareegay Eh, waxaan ku taageeray kuruwaadku kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayey oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay halkan faransiisku uu ka ciyaarayey kulbad kontrataaga oo aan aada u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh waay maanta waa lagaa guulaystay koobkii faransiisku xaggiisa maray maxaad dareemaysaa see ta- see- see kula muuqataa runtii marka horeba dee kubaddu waa barmadooya barcad Eh, inaan guulaysani nala guulaysaba diyaar baanu hayn faransiisku inuu qaado oon hambalyayna annaguna inaan kaalinta labaad soo gaarna iyada laftirkayga guula aad baan ugu faraxsanahay Eh, dadku aad bay u badnaayeen goobtu aad bay u yareed wakhtigaas lagu daawanayay mid ka mid a daawadayaashaasna halka fadhiya magaca
aniga magacaygu waa cabdishakuur waay cabdishakuurow yaa taageeraysa ciyaartii eh, koobka tan imika waxaan taageerayey een, waxaan taageerayey faranska Een, runtii de waxaan u taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo eh, madowgaan ku taageerano marka adu midabkaad raacda midabkaan raaceen guushiina waa kusoo raacda guushiina way soo raacday madowgay raacday guusha
waay aan xaggan wareego adiguna walaal magaca cabdiqaadir cabdiqaadir yaa taageersanay kruwaashiyaan taageeraya anugu waxaan ku taageerayaa tiim dhisan oo ma garanaysaa nasiib badanna u soo hiiliyey ayay ahaayeen intay kubaddu socotay Eh, si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay marka kubaddooda iyo qaab ciyaaroodkoodaba aad baan u taageerayey intii ay socotayba min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii waxyaabahan horta kruweshiya u taageerayee waxaa ka mid ah eh, taariikh ahaan somalilan iyo kruweshiya sibay isku shabahaan oo markaa taariikh ahaan baan u taageerayey waa dal koob iyo sagaashankii madax banaanidooda qaatay Eh, waa dal afar milyan oo qof ay ku nool yihiin populationkoodu waa dal dimuqraadiya oo doorasho hore oo xalaali ay ka dhacdo marka saas lamida dalkayga ay isku wajahaan marka waxaan eh, leeyahay een, dalkii ay imtixaanaha hayeen dalkayga ayaa saasaan u taageerayay waay ano aan hore u sii socdo daawadayaashu aad bay u badnaan sidaan hore u sheegay adiga magaca walaal cabdirashiid jeeni baa la yidhahdaa waay cabdirashiidow ciyaarta waa daawanaysay runtiisa waxaanka iyo xamaasaddu halkii marisina waad ogeyd yaa taageersanad adugu nimcaawa laga badiyay aniguna croatian taageersanaa ee, faransiiska waan kasoo horjeeday ee, sababo badan baan uga soo horjeeday ka mid tahay dee wadan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye laakiin wadanka croatia wuxuu ahaa wadan ee, wadamada aan marna koobka ku guuleysan laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa ee, sanadkan marka waxaas la wadanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay Ko- kooxdii aan taageersanaa mar hore hadhayo marka waxaan is iri kuwa yaryar iska taageer laakiin waana laga badiyeen Een, saaxiibada qaarkood waxay idhahdeen madowgaan ku taageersanno afrikaan badan baa u ciyaaraya faransiiska arrintaas ma ku muuqata adiga waxaas waa qabyaalad weynaatay weeye marka anigu madow iyo casaan kuma kale
aad aad ayuu u mahadsan yahay barkad maxamuud kaaliya dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada codka axmed raasta
waa tahay jaamaco aad baad mahadsan tahay heesaasi dhegeystayaasha goor ayaanu isu gudbin doonaa balse qodobada dhegeystayaasha sidoo kale aan u gudbin doona waxaa ka mid ah barnaamijka qurbe iyo dooda gaaban marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida aan mar kale dhegeystayaasha u dulmarno
qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya xuseen cusmaan xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda nisa labadan sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ah sarreeye guuta cabdalla cabdalla maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee niisa iyo cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo taliya ku-xigeenka labaad ah warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyey labadan taliya ku-xigeen xiriir ay v o eda la samaysay xafiiska sarreeye guuta cabdalla maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegay in agaasimaha nabad sugidda uu amray in labadaas taliye xigeen laga celiyo taliska niisa dowladda soomaaliya oo iyaduna aanu xiriir la samaynay ayaan weli noo suurtagelin in aan wax faahfaahina ka helno labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii mey ee sanadkii hore
madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka ayaa ku kulmay magaalada helsinki xarunta dalka finland madaxweynaha maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xidhiirka maraykanka ee ruushka uu xumaa sanadihii lasoo dhaafay laakiin waxa uu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo heer sarreeya labada hogaamiye oo saxaafadda la hadlay kadib kulankooda ayaa waxay si wadajira u beeniyeen in ruushku uu fargeliyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ka dhacday sanadkii laba kun lix iyo toban
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer yurub soo jeedsadeen ee ku aadan shirkadaha reer yurub ee ka ganacsada dalka iiraan in aan lagu fulin sharciga cuna qabataynta ee dalkaasi maraykanka ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne donald trump balse saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay inay codsigaasi u eegi doonaan shirkad shirkad
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhexay magaalada kaabul ee xarunta waddanka afghanistan kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas qofka isqarxiyey ayaa waxa uu weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib udejinta ee dalka afghanistan xilli shaqaaluhu ay isku diyaarinayeen inay halkaasi ka baxaan weerarkan ayaa kusoo beegmayay iyadoo qaramada midoobey ay soo saartay warbixin shaaxa kaga qaadaysa in dadka afghanistan ku dhaqan khasaaraha ka dhasha weerarada dhaca afghanistan weerarada ka dhaca afghanistan ay aada u korodhay
halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyey baa dhegeystayaal aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe saare cabdi axmed ayaa inoola diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe lix iyo labaatankii bishii juun ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ay mar qur ah ku raacday go'aanka wareegto ee madaxweyne donald trump uu waddankan maraykanka uga joojiyey inay soo galaan lix waddan oo muslim ah dadkooda soomaaliyana ay ku jirto wareegtadaasi markii ay dhaqan gashay kadib arrintaasi waxa ay walaac ku abuurtay qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan maraykanka dad fara badan oo qaxooti ah oo halkan deggan ayaa waxa ay sugayeen qaarkood ehelkooda qaarkoodna waxaaba ay halkan quudaraynayeen inay helaan sharciyada deganaansho ee waddankan maraykanka waxaase arrintaasi ay noqotay mid gebi ahaanba rajadeeda meesha ka baxday markii madaxweyne donald trump wareegtadii madaxweyne ee uu ku mamnuucay lix waddan oo soomaaliya dadkeeda ay ku jiraan in qaxootinimo dalkan ay u yimaadaan haddaba arrinkaasi walaaca geliyey qurbajoogta soomaaliyeed ayaa maalmahan waxaa kulan magaalada colombos ohio magaalada minneapolis iyo seattle washingtonba kula qaatay qurbajoogta soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ayuub ismaaciil yuusuf oo ka mida golaha sanadka ee soomaaliya ayuub oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka mid yahay sidoo kale guddiga qaabilsan arrimaha xiriirka dibadda waxaa markii uu soo gaaray gudaha dalkan maraykanka uu la kulmay senataro kongaresmaano iyo sidoo kaleeto xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee maraykanka wuxuu ii sheegay inuu kala hadlay arrimaha la xiriira joojinta dadka soomaaliyeed ee gudaha waddankan maraykanka soo galayay iyo sidii soomaaliya looga saari lahaa liiska ay ku jirto ee dhowrka waddan ee waddankan laga mamnuucay dadkooda in ay yimaadaan waxaan kula xiriiray qadka telefoonka asagoo ku sugan magaalada colombos wuxuuna iiga warramay ciddii uu la kulmay waa mahadsan tahay sahra saad sheegtay waddankan maraykan ku suganahay labaatanka cishee u dambeysay oo booqasho rasmi aan ku imid kulamo kala duwan aan la qaatay hay-adaha kala duwan ee waddankan oo ay kamid tahay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda difaaca iyo sanadka iyo koongareeska waddankan runtii booqashadeeda waxay la xiriirtay imaanshaha waddankan aan imid dhowr qodob oo kale ah ee xiriirka labada wadan soomaaliya iyo maraykanka iyo inaan dowladda maraykanka u ifino haddaan nahay ee madaxdii soomaalida in liiskan lagu daray wadankeena iyo dadkeena aysan ahayn ee arrin noo cuntanta aan ka looban garin dowladda maraykan cid kasta aan arki karna aan kala hadlo in liiskan laga saaro dadka iyo dalka soomaaliya liiska lagu daraya dalalka laga xanibay in soomaaliya ay usoo safraan wadankan maraykan xildhibaan ayuub ismaaciil ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaatada iyo waxa ay tirsanayaan soomaalida uu u gudbiyo dowladda maraykanka xubnihii uu kala kulmay dadka aan arkay waxaa kamid ahaa congresska aadan smith oo runtii eh, muddo aad u fara badan eh, aqalkan golaha wakiilada ku jiray waxyaabahan u bandhigay waxaa kamid ahayd eh, in horta annaga haddaan nahay eh, dowladda soomaaliyeed eh, iyo madaxda soomaaliyeed in aad aan uga xun nahay oo arrintan ay u arkayaan eh, dowladda iyo dadka soomaaliyeed in lagu fogeynayo oo ah dalka soomaaliya iyo maraykanka xiriir soo jireen ayaa ka dhexeeyey xiriir wada shaqeyna naga dhexeysa oo laba dowladood ah iskaashi aada u ballaaran baan leenahay oo dhinaca amniga khuseeya marka aad bay ila dareemeen waxayna i ballan qaadeen eh, inay dowladooda ay u sheegi doonaan kalana hadli doonaan arrintaas eh, dib u eegis lagu sameeyo anigana insha allah aan u ballan qaaday eh, aan u sheegay insha allah markaan dalka dib ugu laabto dowladda soomaaliya iyo hay-adaha khuseyso ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo labada aqal ay ku jiraan in arrintaas eh, dooda aada u fara badan aan ka yeelan doono sidii dalkan eh, iyo dadka soomaaliya looga saari lahaa waad og tahay eh, dalkan maraykanka waxaa ku nool eh, dadyo soomaaliyeed oo aada u fara badan oo runtii aan yarayn tira intaa la midna waxay ku sugan yihiin wadankii soomaaliya wadankan eh, inay yimaadaan dadka soomaaliyeed xaq bay uleeyihiin ama ay u yimaadaan waxbarasho ama ay u yimaadaan ganacsi ama familada labada wadan ee ama soomaaliya jooga ama wadankan jooga inay isku gudbaan marka dalalka laga saaray sida looga saaray ayaa ana- anagana waxaan dalbanay in laga saaro oo aan xaq ulehayn liiska inaan ku haddaba maxay tahay qurba joogta ku dhaqan gudaha dalkan maraykanka sida weyn ee ay saameynta ugu yeelanayso wareegtada madaxweyne ee madaxweyne donald trump dhowr wadan oo soomaaliya ay ku jirto dadkeeda uu ku diidan yahay su-aashaasi waxa aan weydiiyey oo kadib jaaliyadda marka uu la kulmay waxay u sheegeen ii sheegay mar kale xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf soomaaliya waxyaabahay aadka ila wadaageen waxaa ka mid ah dalal ee naga khatar badan xagga amniga dalal naga khatar badan ii sheeg ee dhinacan ii sheeg ee ee argixisada ama kooxaha nabadiidka ay ku sugan yihiin ayaa liiskan ee hore loogu soo daray oo dowladda trump kusoo dartay laakiin dib looga saaray oo ay ka mid tahay ee ii sheeg ciraaq iyo waddamo kale afghanistan naftigeeda liiska laguma soo darin marka dalka soomaaliya oo aa dal amnigii soo hagaagayo xiriir fiicanna naga dhexeeyo waxay aada u doorbidayaa dadka soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama waddankan ku nool ee cabasho badan ka muujinayaan runtii walwalba aada u fara badan ay ka qabeen in aysan ahayn arrintan arrin u cuntanta oo ay sheegeen xitaa familidooda inay dhibaato ku tahay dad badan baa waddankan jooga laakiin caruurahooda ama xaasaskoodii ama eh, qeybo ka midsan familkoodii ay afrika ama wadamada bariga dhexe ay joogaan ay jeclaan lahaayeen inay midoogaan arday badan baa waddankan eh, sanadihii u dambeysay ama xag waxbarasho u imanayay ganacsato fara badan baa jirta oo waddankan dano badan ka leh marka intaas oo dhan eh, waan dhegaystay runtii waxaan u ballan qaaday eh, muddadii aan waddankan jooga inaan dowladda maraykanka fariintaas u gudbiyey markaan waddanka ku laabtanay insha allah dowladda soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo labada gole ay u horeeyaan si khaasan ay arrintan u khusayso wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala yeelan doono fadhi aada u ballaaran oo doodo weyn aan ka samayn doono dowladda maraykankana aan tusi doono arrintan inay nagu tahay culeys aada u weyn insha allah aan rajeynayna inaan ka bixi doono hadduu alla idmo isla dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee juun ayay ahayd markii siddeetan iyo saddex dhallinyaro ah oo gudaha dalkan maraykanka laga qaqabtay siyaabo kala gedisan islamarkaasina qaarkood aan sharciyo lahayn dib looga dejiyey magaalada muqdisho waxaa arrintaasi sidoo kaleeto saameyn xooggan ee ku yeelatay dadka soomaaliyeed waxaa sidoo kaleeto wareegtadan madaxweyne donald trump ay saameyn ku yeelatay qaxooti fara badan oo ku dhaqan xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab halkaasi oo dadkii laga diiwaangeliyey islamarkaasina qaarkood tigidhaday oga soo bixi lahaayeen waddankaasi kenya gacanta ku haystay maanta aysan u suuroobin arrimo la xiriira wareegtadan oo saameyn ku yeelatay aawadeed qaar ka mida dadka aan waraysyada kula yeelanay barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa walaaca ugu badan ee ay muujinayaan waxa ay tahay iyadoo aan la ogeyn wakhtiga laga yaabo in wareegtadan dib looga qaado amarkeeda soomaaliya isla markaasina ay eheladooda dib ula midoobi karaan guud ahaana barnaamijkii qurba dhegaystayaal waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed Hal- halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla gartaa ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan guurka oo ah asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faallooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xidhan yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka dooddeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka sweden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ka horeynaynaa idil axmed runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inanka soomaalida waxaan leenahay diin runtii diinteynuna waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahayd adu waxyaalo kaleeto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waayo aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon naadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaaga iyo sidii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u yihi maxay hatay qof wal lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan ha lanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aada u qiimo badan runtii marka innaga soomaalida hadday nahayna aada waxaa dadka badana ay uqiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn maxay hayse in uu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkaan qof maxay hayse ku haboon inaad mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinaya qofkaan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan yahay wiilkan waxuu fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aa la wadaagi kartid midaas aada badanaa horta soomaalida waxaa umalaynaya inay aada uga dibdhacsan tahay wa waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay waa salaam iyo colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim uga ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idilba sheegtay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixino waxyaabo badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiifi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan sida inuu yahay qof gooni socod oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladda un kasii dari doonto marka qofka aada raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest matiin inaad ka fiirisid dhinaca commitment commitmentiga iyo ka go-naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca classka iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay inuu yahay n ama ay tahay qof aad isla jaan qaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doona wa waa gartay idil baan siinaya idil waxaa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoon ha laga raadiyo runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanaya waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanaya waxa ay maxay tahay shareecadeenu ka leedahay guurka waxa uu garanaya ahmiyadda iyo culeyska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga jir raaxadaan kadib maxay haytay dee marba midii aad rabto iskala jaanqaad maxay haytay kana fakari maayo runtii waxaan guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontale uu ka fakarayo oo weliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qof talin lahaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin wa waa gartay waa- maxamed eh, adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo eh, guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso horta arrin waxaa jirta colaad oo muhim ah ee anoo idilna aragtideeda ixtiraam inta badan een, dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo oo waxay yidhaahdaan labada qof ee, xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan haddii qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay danahooda iska hor imaanay marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof ya- een yahay nin qoonsi badan inuu qofka kale yahay qof aan dhigin qofkaas kale hadduu yahay qof een aamusan qofka kale inuu yahay qof ka hadlin kara een laakiin een xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni een ma aha inaad tirahdid een intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wad haddi- eh, xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana eh, relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag eh, kadibna aanu shaqaynaynin marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay em, yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid eh, qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadku dhan dadkoo dhamme isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirsid waxa loo yaqaano isfaham ilaa insaanku ama aqoon halahaada ma yaanu ahaanin een, mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaksiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaaraya marka xiriirku ma aha give and take waa waa gartay Eh, maxamed aad baad umahadsan tahay Een, idil baan ku noqonaya idil een, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno Een, waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale Een, iyo hantida marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga runtii een, walaalkayga mahadsan tahay een, adiga maxameda marka xigta een, xigta een, een, ma ahan midaan anigu meeshaan kusoo daray laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato een, maal inaad ku xulato qurux inaad ku xulato nasab inaad ku xulato diin intuba waa inta ay diinteenu sheegayso een, maxay tahay marka een, maxay tahay een, badanaana een, aan runta laga hadlana runtii waxay la tahay kolley een, si marka loo fiirsho inaysan quruxda wax saas u qiimo a yeelaneyn maxaa yeelay qofkan waxaa laga eegaa daganimadiisa kartidiisa iyo qofkan maxay tahay aqoontiisa heer een, maxay ahaysay een, een, een, een, een, ay gaarsiisan tahay marka runtii een, aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh Een, maxay ahaysay da- qof waayo qof laba qof oo aqoon leh haddii isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba'ayo waxaa fili karaa in ay ka dhalan karto ubad aqoon le waayo aqoontii baa maxay ahaysay een, een, een, aya ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon leyihiin ay waxaa deermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayakana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyakuna aqoon leh oo guurkii iyo iftihaansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kolley taxagata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha een, wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan maxamed een, waa maqlaysaa idil Een, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay dabcan dadka qaarkood way qabi karaan een, aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara Een, xiriirku ma aha een, een, wax xisaab ahaan een, sida aljabro oo kale la isula ekaysiiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay Een, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoon la dhehaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale een, uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo een, waxa loo yaqaano tadxiya ama nafurid een, kadibna een, waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan shu- ama jeceyl aan shuruud een, aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikero waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa een, partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana een, fig baan siiye kana fig baan siiye intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku een, in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay een, wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wataa waa dabeecadii een, hooyadiis iyo aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku markii uu xumaayo tusaale ahaan ile marka hore xulashada kadib waa la isguursaday Eh, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad eh, la een, yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa een, inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional ah kadibna een, laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol een, farxad leh wuu lahaan karaa laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go'do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo een, maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo een, ku dhisan isfahan aad baad umaadsan tahay Eh, idil baan ku noqonaya idil waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban En, kelmadaada ugu dambeysaan ku siinaya bal adigoo soo koobaya en, shaksiga aad dhihi lahayd shaksiga nooca iyo nooca eh, ku sifooba ayaa noqon kara eh, gabari ay la wadaagi kartaa nolosha qofka aad dhihi lahayd en, adigoo iska soo qaadaya aragtidaada runtii aniga waxa adiga macnaha haddaan aniga idilhaan ah iska soo qaado runtii waxa een, maxay ahayd een, ku sifoobi kara sooj een, maxay tahay xalaal ah waa sooj aqoon leh waa sooj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto waa sooj een, maxay ahayd een, hanti leh oo markii aa macnaha u baahato een, maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara waa sooj een, loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah macnaha markaan Wa- wa- maxamed adaan ku siinaya eh, kelmadaada ugu dambeysa halkaa ka raac hal arrin ayaa muhiim ah anigoo eh, dabcan idilna u mahadcelinaya runtii arrinta ah horta in laga hadlo een, maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga laga hadlo midda guurka een, dadku way ku kala duwan yihiin laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya een, guur farxad leh yacni aysan muhiim ahayn waa qayb ka mid ah een, qayb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan sida lacagta oo kale sida mansabka oo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale markii la isku doorto waxaa muhiima marka ugu horeysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad inay jirto ka go-naan ay qofkan ka go-an tahay in uu xiriirkan ka shaqaysiiyo tusaale ahaana inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego een, wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurka wuu kala duwan yahay tusaale ahaan ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambaysa oo qadarisa oo een, mar kasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta Een, ragguna eh, haweenkuna waxay jecel yihiin qof een, protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa een, jeclaada een, yacni mar kasta dumarku waxaa la yidhahda arrimahooda waxay ku meereystaan dhinaca dareenka qof dareensan mar kasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema een, yacni damqasho leh noocaasay jeceshahay in qofku marka uu een, raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikero in siday u kala duwan yihiin in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo nimanka iyo raggu way kala duwan yihiin mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid ah in eh, waxyaaba laga soo akriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmigaha lagu eh, dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan een, she- ama iima sheekaysid ama waxaas waxaas iima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii la rabo uga soo bixi waayo inaad fahantid in aanay no- eh, noloshan ay tahay nolol dabiici aan ahayn midii eh, warqadaha ku qornayd sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula macaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimriga ku gaarsiiyaba shaqayn kara A- aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba oo idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dhegaystayaal doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa haynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal haatanna waa qadarkii heesahe axmed raasta dhegeysi haboon
damaca igu jiro waa qoftaa degin karaa dawada caashaqa durbaba siin karaa damaca igu jiro waa qoftaa degin karaa dawada caashaqa durbaba siin karaa dareenka rasmigaa dugsi u noqon karaa cadowga duulka ah uuna kala dilaa dibnaha gooyo dacar cabsin karaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa rasmiga dugsuu noqon karaa cadowga duulka ah oona kala dilaa ibnaha gooyo dhacan cabsin karaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran ee aniga deganay dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran ee aniga deganay adan adan adan ku dooratee jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran ee aniga deganay dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u daran ee aniga deganay adan adan adan ku dooratee jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi dalkiyo dibadaba qof ila degi karo danaha gaarka ah qof ila dabi karo dalkiyo dibadaba qof ila degi karo danaha gaarka ah qof ila dabi karo daruurta cirka dayaxa ila taga kuwina daba galo cashaqa dumin raba qof ila dafiro dabka ka damin kara ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa ayaan doonayaa daruurta cirka dayaxa ila tagaan kuwina daba galo cashaqa dumin raba
waa tahay dhegaystayaal heesaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo ay si wadajir idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buulle jaamac tan iyo kulanti dambe saaxibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa heestaasi ee fanaanka axmed rasta
dunida maanta qof walba dooqi ayaa u darane aniga degane dunida maanta ah qof walba dooqi ayaa u darane aniga degane adan adan adan ku dooratee jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi jacaylka daadi dunida maanta qof walba dooqi ayaa u darane aniga degane
Direct from Washington,
habeen